galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab arbaca ah bisha abril waa shan sanadka labakunsideedyotobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisadda siyaasadeed ee ka oogan soomaaliya ciidankaasi hadda intiisii badnayd gacanteenna ku jirta kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya wax allaale iyo wixii ayagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tillaabsadaan shuruucda dalka tillaabo fiican baa laga qaadahaya oo munaasib ku ah oo iyo qof weliba iyo gruub walba waxay istaahilaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan jabuuti oo sheegtay inay dhulka hoostiisa ka heshay tamarta uumiga laga dhaliyo kooraan maanta jiwotermiga maanta cilmi maxaydaba kooraan la dhigmaya oo maanta natureel oo ilaahay dhulkeena u geliya nimcdab ah ma jiro jabuuti ma haysato waxa weeye afar iyo labaatanka saacadood buu saa kugu soconaya oo waddanka oo dhan uu kaafin karaya maanta kooraan la'aanna waddani meel ma gaari karaya
ciriiriga magaalada nairobi oo loo raadinayo xal waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maraykanka oo loogu digay in ciidamadiisa uusan ka soo saarin siiriya
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay in maraykanka uusan dagaal dhinaca ganacsiga ah kula jirin shiinaha kadib markii ay xukuumadda beijin ku dhawaaqday in ay badeecadda kaga timaada dalka maraykanka saari doonto canshuur kordhin gaaraysa konton bilyan oo dollar tallaabadan ayay dowladda shiinaha uga jawaabaysaa go-aankii uu maamulka madaxweyne trump ugu kordhiyey canshuurta alaabta ay shirikadaha shiinaha u soo dhoofiyaan gudaha dalka maraykanka hadal uu ku faafiyey bartiisa twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inaysan dagaal dhinaca ganacsiga ah kula jirin shiinaha isaga oo yidhi dagaalkaasi waxaa sannado badan ka hor ku khasaaray doqomo innaga na matelayey dhinaca kalena la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad ayaa warbaahinta bloomberg u sheegay in aqalka cad uusan weli dhaqangelinin canshuur kordhinta badeecadda shiinaha
basas loo malaynayay inay sidaan diblomaasiyiin maraykana ayaa ka soo dhaqaaqay maanta oo khamiisa safaaradda maraykanka ay ku leedahay magaalada mooska ee dalka ruushka toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ruushku amar siiyey lixdan ergey oo maraykan ah inay isaga baxaan dalkaasi maanta taas oo ay kaga aalgudanayaan maraykanka oo isla tiradaasi oo kale ergey gaaraysa oo ruush ah ka cayriyey dalkiisa tallaabadan ayaa qayb ka ah muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii la sumeeyey sirdoon hore ugu shaqayn jiray ruushka iyo gabadhiisa oo ku nool dalka britain britain ayaa ku eedeysay ruushka inay sumayntaasi ku lug lahaayeen balse dalka ruushka ayaa arrintaasi beeniyey
mas-uuliyiinta waqooyiga iyo koonfurta kuuriya ayaa khamiistan yeeshay wadahadallo loogu diyaargaroobayo kulan dhicin doona dabayaaqada bishan oo ku saabsan dadaal caalami ah oo xal loogu raadinayo xiisadaha ku saabsan barnaamijka nukleyerka ee pyongyang kulanka ay madaxda heerka shaqo ku yeesheen deegaanka ku yaala xuduudda ee benmunjom ayay ujeedadiisu ahayd inay kaga wada hadlaan arrimaha ammaanka qadiyadda iyo mawduucyada ku saabsan wararka warbaahinta ee kulanka la qorsheeyey in uu dhaco bishan abril keeda ee u dhexeeya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung iyo madaxweynaha kuuriyada koofureed mong j aqalka madaxtooyada ee kuuriyada koofureed ee loo yaqaano blue house ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen in aan shaaca laga qaadin waxyaabaha ku jira wadahadalada ilaa heshiis kama dambaysa la gaaro labada kuuriya ayaa yeeshay laba kulan oo keliya tan iyo markii uu dhacay dagaalkii kuuriya sanadkii ilaa iyo onkii maxkamadda sare ee dalka baraaziil ayaa maanta cod ka diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee dalkaasi louis incasio lula da silva codsigiisa oo ahaa inaan la xilin kadib markii lagu eedeeyey inuu musuq maasuq galay go-aanka oo ay gaareen shan ka mida lixda xubnood ayaa ku adkeeyey xaaladda lula da silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sanadkan ee dalka baraaziil oo ah kan ugu ballaaran dalalka koonfurta amerika gaari la rumaysan yahay inuu la socday lula da silva ayaa galay dhismo gaar loo leeyahay iyadoo taageerayaashiisana oo bannaanka dhismaha ku sugnaa ay ballan qaadeen inay la dagaalgeli doonaan louis incasio lula da silva iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedaha musuq maasuqa ay dabada ka riixayso siyaasad guuldarrada da silva ee inuu ka baaqsado xaliga labiyo toban sano ah ayaa suurtagal ka dhigaysa inuu xabsiga la dhigo wakhti dhow
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa shanta bisha abril sanadka magaalada muqdisho waxaa weli ka oogan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari xalay ciidamada ammaanka ayaa xarunta villa hargeysa ka xiray ciidamo ilaalo u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyey inay shalay si sharci darro ah ku galeen gudaha baarlamaanka haddaba wararkii u dambeeyey ee arrintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed inkastoo laba jeer uu baaqday kulan golaha shacabka oo ajandayaalis kasoo horjeeda looga hadli lahaa ayaa haddana waxaa muuqata in khilaafka ka dhashay mooshinka ee ka dhex aluulsan labada dhinac ee golahu u qaybsamay uu meel adag marayo waxaa socda dadaalo lagu doonaya in lagu xaliyo muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan baarlamanka walow isku daya hore ay guuldareysteen xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka wada ayaa sheegay in muranka taagan uusan u baahnayn xeer jajab iyo xal siyaasadeed balse ay tahay in lagu kala baxo baarlamaanka iyada oo la dhowrayo shuruucda dalka u degsan maba u baahaninba annaga cid kale oo annaga eena soo faragelisa innagaa isku qancin karno wixii annaga aan degsanay ee dhammaanteenna oo guddoomiyuhu laftirkiisa uu saxiixay ee kulligeenna dhammaan inaan u hoggaansan oo noogu qoran tahay ilaan waxaa annaga isku keenhaya waa sharci awalba qolada mooshinka keentay iyagu sharciga unbay mar weliba ayaga ay ku taagnaayeen dhinaca kale ayaa oo aan marna qodob sharci ah aanan soo qaadanaynin oo haddii ay tahay mooshinka wax ka sheegiddiisa oo ay yidhaahdeen mooshinkii waa jabay oo annaga aan la yaabnin oo aan yidhi mooshinka bakeri buu ahaa ma garatay mooshinkana laguma furi karo golaha meelaan ahayn marka meeshaan meel laba boqol xildhibaano koruu dhaafaya gaari mooshin ee ayaga u taagan ee wixii dhacay in layskaga aamuuso oo la yidhaahdo ma garata yah sidaasi maarta ha ku socoto ciyaartu beri afkeen annaga xukuumadda kula xisaabtamaynaa mise annaga waxaa lee naloo sameey inaan xukuumad cayrsano yah iyo madaxweyne iyo maarata iyo iyo wasiiro yah annaga inaan isxisaabino si ummadda soomaaliyeed tusaale ay ugu noqoto ayaa ujeedka u ahaa labada dhinac ee golaha shacabka ee baarlamaanka u qeybsan yahay ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu wado awood hanaanka sharciga ka baxsan xildhibaan cabdifataax ismaaciil taahir oo ka mid ah mudanayaasha qaba in uu jabay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhinaca kale sheegay in xukuumadda ay doonayso in awoodda fulinta iyo midda sharci dejinta ay si isku mid ah u maamusho mooshinkan la keenay golaha baarlamaanka lahaanshihiisa waxaa lahaa xukuumadda in ka badan dhowr iyo soddon wasiir oo xukuumadda ka tirsan ayaa ku saxeexnaa inta dadka kale ee saxeexayna in yar mooye intooda kale badankooda waxay ahayd hawl la siiyey in wasiiradu ay keenaan oo ay dadkaa ka soo saxeexaan weli hawshii halkiibay taagantay annagu waxaanu aragnaa mooshinkaa buray ee ay lahayd lahaanshihiisa xukuumaddu ujeeddadii laga lahaa weli way taagantay ilaa inta aan ka xaqiijinayno in xukuumaddu ay ka noqotay mowqifkeedii hore ujeeddada laga lahaana waxaa weeye in laanta fulinta oo dabcan mar horeba jeebkeeda uu ku dhacay garsoorkii inay ku darsato golayaasha baarlamanka ee dalka si awooddu ay ugu ururto hal meel oo u meesha ka baxo la xisaabtanka xukuumaddu duruufo dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa haatan ka jira magaalada muqdisho waxaana soconaya howlgallo ay wadaan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya si xasiloonida loo ilaaliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac gorad oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in lasoo qabtay ciidamadii gudaha u galay xarunta baarlamaanka kuwaas oo ku eedeeyey in ay sameeyeen amar diido islamarkaana lagu raad joogo ciidamo kale waxaan go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihii ay joogeen ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteenna ku jirta kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegahaya waana la keenahaya waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen ayadana waa ogaanaynaa wax allaale iyo wixii ayagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tillaabsadaan shuruucda dalka tillaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonida dalka xildhibaano la baxay guddiga badbaadada baarlamaanka oo dhankooda shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in ciidamadii ilaalinaya xarunta villa hargeysa iyo ammaanka guddoomiyaha ay xireen taliyayaasha ciidamada iyaga oo ku eedeeyey taliyayaasha in aanay dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaana ay ku baaqeen in guddoomiye jawaari dib loogu soo celiyo ilaaladiisa waxa dhacay maanta wax raalli laga noqon kara ma aha guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ciidamadiisii in la yiraahdo ciidamaan soo qabanay taas ma qabato waddankan soomaaliya waxaa laysku soo doortay four pointy five taliyayaasha ciidamadana dhexdhexaad ma aha waa inay dhexdhexaad noqdaan dhexdhexaadnimadooda kusoo noqdaan wasiiradan wax saxiixay mooshanka saxiixayna annaga waxba nooma sheegi mana dhagaysanan taliyayaasha ciidamada ayaa goorsii horreysay ku eedeeyay guddoomiye jawaari in ciidamo hubaysan uu la galay xarunta baarlamaanka hase ahaatee guddoomiyaha ayaa arrintaasi beeniyey mana cadda xaaladda taagan halka baarlamaanka uu kaga dhaqaaqi doono saynab abukar maxamed v o a muqdisho
saboolnimada iyo dhibaatooyinka dhinaca horumar la-aaneed ee afrika ayaa waxyaabaha lala xiriiriya waxaa ka mid ah wax soo saar la-aanta kheyraadka dabiiciga ah oo ay tamartu ka mid tahay dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay waddamada afrika ee koronto la-aantu ay dhibaato ku hayso horumarkana ay ka hortaagan tahay laakiin haatan dowladda jabuuti ayaa sheegtay in cilmi baaris ay ku ogaatay inay heshay tamarta uumiga laga dhaliyo ee loo yaqaan geo terminal energy ayna ka shaqaynayso sidii ay uga faa'iidaysan lahayd wariyaha v o e da ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray jabuuti waddamada afrikaanka intooda badan ayaa ku qanacsan inaan la gaadhi karin wax lagu tilmaami karo horumar haddii aan la helin tamar jaban oo ay ka faa'iidaystaan shirkadaha iyo qoliyaha maalgeliyayaashu dalal ka mida dalalka degmadan geeska afrika oo arrintaasi ka duulaya ayaa sanadadan dambe xoogga saaray sidii arrintaasi looga dhigi lahaa mid taaba gashay etiobiya ayaa la ogyahay biyo-xidhaanka aadka u ballaadhan ee ay tamar kaga dhalinayso biyaha webiga nail iyadoo dalka kenya uu ka dhaliya tamar ka ahaa amba uumiga dhulka ku hoos jira ee loo yaqaan geotermal energy haddaba dalka jabuuti oo isna sannado badan ku guda jiray tamarka dhalinta ka aha amba uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa haatan ku guulaystay cilmi baadhista lagu xaqiijiyey qaniyadda khayraadkaasi ku jira dhulka jabuuti ee aadka u kulul dowladda jabuuti ayaa ku guulaysatay dhaqaajinta labada ceel ee u horraysa ee tamarta geotermal energy iyadoo dhowaan lagu xigsiin doono toban ceel oo hadda faraha lagu hayo doctor kayaad muuse axmed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan horumar horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta ayaa soo dhoweeyey arrintan kooraan maanta geotermiga maanta cilmi maxaydaba kooraan la dhigmaya oo maanta natureel oo ilaahay dhulkeena u geliya nimcadab ah ma jiro jabuuti ma haysato waxa weeye afar iyo labaatanka saacadood buu saa kugu soconaya oo wadanka oo dhan uu kaafin karaya maanta kooraan la-aanna wadani meel ma gaari karayo adduunku maanta waxa weeyena labada ha labada dagaal ee adduunka malaha betetra soo socda waxa weeye waa koraanada biyaha iyo koraanku iyo teknolojiyiguba maanta teknolojiya formaatiguba ka mid bayihin marka koraanku quwad weyn ina la saaro waa muhiimiyadu weyn waxa ku xidhan wadankii isbedelkiisi oo dhan baa ku wada xidhan ekonomigii wadankaa ku xidhan beerihiisii baa ku xidhan biyihiisii baa ku xidhan wax waliba ku xidhay maanta adigu labadii kun iyo toddobaad iyo tobankii wuxuu ahaa dadaal weyn baan galnay sidii markii aan haditaan soo dhadhaminay aan soo ogaanay wixii ku jiray inaan maanta hawsheeda sidaanu dabageli lahayn oo ceelal waaweyn aan wadanka uga soo qodi lahayn yaan hawsheediyaan galnay toban ceel sideed ceel oo waxa la yidhahdo foorashadan uumiga lagu soo saaro iyo labo foorash oo lagu rayaan sheegteenayo waxaa taasi raaxsan lacagtani shan iyo toban megawatt sontraalkii amba warshadii dhalin lahayd marka uumigii lasoo wada saaro lasoo wada ururiyo haddaba warshadii ka dhalinaysay uumigan kooraanka ka dhalinaysay lacagteediina way raacsan tahay lacagtani siciid deel wacays oo ka mida ganacsatada reer jabuuti ee qandaraaska ku qaatay qodidda ceelashaasi uumiga amba kaaha dhulka ku hoos jira ee laga dhaliyo tamarta ayaa isna sidanii sheegay jotermiyii annagu oo ku garaadaysana waan maqalnow laakiinse waxbaan ku yara sheegayo anigu waxaan ahay ninkii dhisay platformkii ugu horreysay tani uu madaxweynuhu furay waa dee ani sharaf gaar ay tahay uumigii ugu horreyn uu soo baxay dee haddii aan helno isyotemiga waxay ka dhigan tahay warshadeyntii iyaanoo dhab yaraan warshadeyntii markaad soo dhaaftid waxaa shaqa abuurba samaysmi doonaa saboolnimada laga bixi doonaa xitaa dadkii sii jiray sii shaqaysanaya qoraanku dee laga raqaysin doonaa marka de waa wax dee aad iyo aad u muhiima imikan aan kula hadlayo waxaan ku jirnaa tartankii ceelashii kale platformyaashoodii la samaynayay ayaan saakada aan dhignay duusayayaashii in badan baan maqalnay potential wuu jiraa wuu jiraa wuu jiraa maanta dee waan taabannay agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta doctor kayaad muuse axmed ayaa mar kale iga warramay waxyaabaha muhiimkee loo baahan yahay marka arrimahan oo kale lagu guda jiro cilmi wax waliba waa laga guulgaadhaa marka wax waliba loo dadaalo laba shayba aad iyo aad muhiima sidii maanta looga guulgaari lahaa cilmigan jotermiga la yidhahdo amba petroolka ha la yidhado amba laakiin laba shayba muhiima ta u horeysa waxa weeyin waa dad wadanka u dhashay waynay foormay ahaadaan maanta kenya agteenna maanta success waxay maanta ku gaadhay successmelser u gaadhay amba iceland daba aad u sheegaysid waxay haystaan dad ilaa maanta todoba boqol oo qof oo tababaran siisoo leh cilmi baaristii ha noqoto qoditaankii ha noqoto mayane ee sentraalkii looga soo saari lahaa marka haddii dadka kale ajanabigu wax way ku bari karaan waad ka baran kartaa malaakiin wadanku maxay markay waqti dheer qaadato lacagtooda qiimuhu gama goyn karaysid wadanka marka waxa faa'iido u ah ta u horeysa waxa weeyin waa dad resursimaayo taasi madaxweynaheena ismaaciil cumar aad iyo aad ugu dagaalay maanta presidentka ismaaciil cumar oo sagaal iyo sagaashankii markuu yimidaba politiga inaad dadka maanta reer jabuuti aad wax loo baro aduu maanta markaa farsamo yaqaankii hawsha kula wadeeyey jaranjaro kasta iyo heer kasta maanta wallaahi waan haystaa masayaasha meesha taale waxa weeye meel kugu filayin haddana kooy maanta waxa weeyan waa inaan biirsadaa waa inaan biiranaa dadkan imika saddex sano gudaheed maanta halkaan gaadha halkaan ka imannay iyo halkaan soo joogno dadaal weyn baan galnamaas leenahay haa farq weyn baa u dhexeeyo ta kale ee labaad aad loogu baahan yahay waxa weeyin waa lacag wax leedaha moyan financier lacagtaasi oo maalgelintii maalgelintii lagu hawlgeli lahayo leanna cilmigan wuxuu u baahan yahay maalgelin weyn maalgelintaa weyn haddii aad weydid kulleyba tallaabo ma qaadi kari sida oo waxa weeyan maalgelintani waxay ku hagaagaysaa qalab badan bay baashan u baahanta qalabkii waa inaad iibsatay maanta qalab laba milyaara waan soo iibsanay rabadaan muuse v o a jibuuti
magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu mashquulka iyo ciriiriga badan afrika dhowaan ayaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxa uu faray gudoomiyaha nairobi mike sonko iyo wasiirka gaadiidka james majarai inay xal u helaan ciriiriga gaadiidka iyo dadka ee curyaamiyey isu socodka magaalada wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan noo soo diray dowladda waddanka kenya waxay qorshaynaysaa nidaam cusub oo xagga gaadiidka oo lagu yaraynayo saxmadda gaadiidka soo gala faras magaalaha nairobi ee loo yaqaano c b d taasi oo la sheegay in loo qaydayo waddooyin gaar oo ay maraan gawaarida dadweynaha qaada ee b s v ga loo yaqaano kuwaasi oo la sheegay marxalado deg dega marka waddooyinku ciriiri ay noqdaan inay ka soo geli karaan waddooyinka godoray oo duleedka magaalada nairobi ah ilaa iyo waddada halowsiga ee fiika super highway si ay ku soo gaaraan faras magaalaha c b d saasi waxaa sheegay sarkaal u hadlay dowladda hoose gaar ahaana kuwa iyagu qaabilsan dhinaca waddooyinka waxaa kaleoo yara ka hadlay maanta arrintaasi wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka james majaria oo sheegay in la sameeyey lix waddo oo haloosi ah oo barnaamijkaas lagu taabagelinayo oo haatan ka socda magaalada caasimadda nairobi isbeddelkan xawliga ku soconaya ayaa la sheegayaa in lagu yarayn doono saxmadda xaddhaafka ah sida uu sheegay wasiirku waxaa la qorsheeyey in la sameeyo khariidad lagu qorshaynayo nidaamka magaalada ee meelaha ay kaga yaalaan iskuulaadka faras magaalaha dhexdeeda ku yaala c b d da waxaa kaloo uu sheegay in dib loo qaabaynayo hay-adaha dhinaca waxbarashada ee gudaha magaalada ku yaala gaar ahaana caruurta yaryar ee dalandalka iyo kuwa waalidiintu markaasi ay wadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan saxmadda ciriiriga iyo shilalka oo magaalada marka ay ka gudbayaan loo samayn doono meele ay ka gudbaan oo iskuulaadka u gaara wasiirku waxa uu sheegay kulan uu la yeeshay golaha sanadka gaadiidka guddiga u qaabilsan oo wasaaradda ay kala hadleen sida markaasi looga raaridayo hay-adaha loo yaqaano matatu owners association oo ah ururka iyagu markaasi ah milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha qaada in markan loo ogolaanayo inay soo iibsadaan gawaari waaweyn oo markaasi lagu bedelayo kuwa afar iyo tobanka qaada ee matatuuga loo yaqaano oo caqabad ku noqday sida wasiirku sheegay isusocodka magaalada oo toddoba milyan oo qof ay maalintii usoo shaqo tagaan ama gudaheeda ay soo galaan gelinka dambana afar milyan ilaa iyo habeenkii ay magaalada bannaanka uga baxaan kuwaasi oo saacado badan isku xirnaan jiray iskaashigan cusub ayaa la sheegaya in lagu soo kordhinayo hanaanka fududaynta gaadiidka magaalada nairobi konton gawaarida n y s ee ah ururka dhallinyarada adeegyadoodu ay leeyihiin oo ah kuwo dad badan qaadi kara iyo kuwo kale oo la sheegay iyagana haatan heshiis in lagula jiro oo konton kale ah oo awood u leh inay yareeyaan saxmadda magaalooyinka sida wasiirka dhinaca gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha mister james majaria oo warbaahinta u sheegay goor dhoweyd yaasiin cisan wareere v o a nairobi
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington toddoba qof ayaa sanadkan hay-adda caalamiga ah ee biladaha soomaaliyeed ay guddoonsiisay abaalmarinadooda sanadlaha ah ee lagu qabto magaalada london ee dalka ingiriiska hay-addan ayaa sanad walba siisa abaalmarinta shakhsiyaadka ay u garato inay wax ku soo kordhiyeen bulshada soomaaliyeed ee caalamka oo dhan kala joogta saare cabdi axmed ayaa abaalmarintan wax ka weydiisay madaxa hay-adda maxamuud shire waxaa waay sida barkeenna soomaaliya spiritku dadku oo shaqo fiican qabtay oo communitieskooda ka qabtay dad baa waxaa ka imaaday minnesota dad baa ka imaaday canada dad baa ka imaaday xataa sweden ilaa adiga kenya iyo soomaaliya iyo somaliland dad badan baa meel kasta ka imaaday oo london isku keennay waxaa rabnaa inaan soomaalida o dhan oo shaqo fiican qabta sportska businesska iyo technologyga soomaali badan baa meelahaas oo adiga hadda xoog saarsan oo different industry oo shaqo fiican qabanaya inaan meel isku keenno oo aan tartankan lagu dhex jiro oo laga qeyb galo alxamdulilah si fiican bay ugu kala baxday dad dadkii raayayna alxamdulilah kheyr baan u rajeynayna waxaa rabnaa in i s a noqdaan ambassadorski i s a international somalia awards laakiinse most important waxaa rabnaa dadku dadku oo soomaalidu adduunka o dhan is ogaano in anagu nahay image leenahay perceptionskooda media perception aan bedelno oo anaga aan meel iskugu imaano oo aan isjeclaano aan isgarab istaagsano oo aan isrecognize garayno shaqadaan qabanayna waa tahay maxamuud bal waxaad iiga warantaa xalay marka dadka aad siiseen international somali awardska meeqo qof ayay ahaayeen maxaase lagu xushay ha meeshu horta waa categorieskeena waxa waaye lix category which means lix qof baa raayay each category waxaa ku dhex jira qof oo tartankaas ku dhex jira so haddaan ka bilaabo sportska waxaa raayay maamun furtuun cusmaan oo reer- oo minnesota ka tirsan oo ciyaalka isku keenta oo coach ah waxay bartaa orodka basketballka eedaha raayday tartankaasna waxaa ku jiray gabar yar oo hadda refree ah noqotay ingiriiska oo hadda yara ah soo kacaysa Eh, waxaana ku jira wiil maxamed axmed oo dhaho oo reer canada ah xataa category galata oo business ah taasna aada iyo aad ba horta dadku een, u guursadeen waxaa raayay wiil oo een, ah, ah, meesha ah, muqdisho jooga muqdisho ka yimid oo business ka furtay oo reer dias- reer reer holland ahaa diaspora ah oo wadankii ku noqday oo business furtay baa dadkaas raayay Eh, so categorieskao dhan wata waa lix Eh, last time achievement xataa waa ku dhex jiraa waa tan toddobaad Eh, taasna waxaa raayay een, xudaydi eh, legendka oo xudaydi waa la yaqaana oo kobanka Eh, oday waxaa waaye oo music oo kabanka tuma ahaa oo eh, music eh, somali cultureka iyo iyo music oo impact ku sameeyey so alxamdulilah em, waa ku faraxsannahay dadkii raayay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay Eh, dadkii oo ka tartan ku dhex jirana oo meesha joogana aad ba iyagana ugu faraxsanaayeen Waa inay ka gartay.
qayb galaan oo iyagana ay- ay garb- walaalahooda ay garb istaagaan so taasi baa rabna inaan adduunka dhan tusno waa gartay ka qaybgalayaasha had iyo goor waxaad ku casuuntaan dad waaweyn oo qaarkood caan ah sanadkan yaad ku casuunteen oo imaaday sanadkan waxaa yimid een, madaxweynaha ka tirsan een, maxkamadda een, adduunka oo ku taala een, wadanka een, netherlands oo holland loo yaqaano een, judge cabdiqaawi axmed yuusuf isagaa furay international somali award twenty eighteen wuxuuna oo ugu mahad celinayay international somali award shaqadii qabanayso Mhm.
laakiinse wuxuu rabay inuu in dadku oo ummadda soomaaliyeed message u diro messagekuna waxaa waaye in laiskugu kulano laiskula isjeclaado laiskarib istaagsado Eh, isaga shaqadu qabanaya shaqo fiican waaye Eh, dadkiisu jecel yahay dadkiisna wuxuu rabaa inay maxaa ahaa futurekooda ka fakaraan wadankoodii ka fakaraan en, eh, wadankoodii dhisaan and at the same timena wuxuu mahad celinahay dhalinyaradu waxaa ka qayb galay en, eh, ilhaan cumar oo reer minnesota ah oo ka tirsan eh, state eh, s- eh, minnesota and sixty b eh, district sixty b oo representative u ah ayadana way way xirtay international somali awards waxayna ayadana u caqtay inay soomaalidu horta ogaadaan waxay yihiin musnipoli meesha ay ka yimaadeen En waxayna horta rabtay inuu mahad celiso dhalinyaradu en, ku jiray categorigu aada ugu faraxday inuu maanta en, aragtay international somali awards twenty eighteen in dhalinyaradu ugu badan yihiin en, all the categories taasna waxay tusaysaa in soomaali soomaalidu adduunkas meesha jooga inay futurekoodii ciyaalka dhalinyaradu ogaadeen inay futurekooda ka fakaraan most importantly in not only futurekooda ka fakaraan wadankooda waxay qabtaan taasna Waad- aada bay ugu faraxday En, dadka marka awoodiskan aad siinayseen ama abaalgudyadan maxaad ku soo xulateen kaba soo qaad dhowr qof ayaad siiseen isrereeb ayaa ku imaaday oo lagu kala qiimeeyey maxaad ku xulanayseen qofka inuu finalka soo istaago amaba qofka ugu dambeeya stageka ee hantiya abaalmarintan so international somali world systemkeedu waxa waaye een voting system oo public ah And, uh, horta waxay leedahay two stage stageka ugu horeeya waa nomination And websitegeeda baan furnaa And dadku adduunka oo dhan baa weydinaa maxaa eh, si- qof kasta oo communityna oo wax shaqo fiican qabta soo sheega way soo qoraan way noo soo way noo soo diraan waan fiirinaa Eh, kabacdi waan soo gelinaa haddana websitegu after een, stagekaas uu dhamaado so each category saddex qof baan gelinaa markaas iyadana websitegaa lagu celiyaa tartankaa la galaa oo dadku ay ka qayb galayaan oo adduunka o dhan iyagana een, eh, maxaa aha een, taageerayaan qofkii ay rabaan
kaasina waxa uu ahaa maxamuud shire madaxa hay-adda biladaha soomaalida ee caalamiga ah oo u warramayay saare cabdi axmed
mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah maraykanka oo looga digay in ciidamadiisi uusan ka soo saarin dalka siiriya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydiye ee khamiis walba aad dhegaysan jirteen iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warka caalamka oo kooban madaxweyne donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay in maraykanka uusan dagaalla dhinaca ganacsiga ah kula jirin shiinaha kadib markii ay xukuumadda beijing ku dhawaaqday in ay badeecadda kaga timaada maraykanka saari doonto canshuur kordhin gaaraysa konton bilyan oo dollar tallaabadan ayay dowladda shiinaha uga jawaabaysaa go-aankii uu maamulka madaxweyne trump ugu kordhiyey canshuurta alaabta ay shirkadaha shiinaha u soo dhoofiyaan maraykanka hadal uu ku faafiyey bartiisa twitterka ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay in aysan dagaal ganacsi kula jirin shiinaha isaga oo yidhi dagaalkaasi waxaa sannado badan ka hor ku khasaaray doqomo inaga na matelayey basas loo malaynayay inay sidaan ergey maraykana ayaa maanta ka soo dhaqaaqay safaaradda maraykanka ay ku leedahay magaalada moscow ee dalka ruushka toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ruushku amray lixdan diblomaasiyiin oo maraykan ah inay iyagu ka baxaan dalkaasi maanta taas oo ay kaga argudsanayeen maraykanka oo isla tiradaas oo kale oo ergey ah oo ruushyaana ka cayriyey dalkiisa tallaabadan ayaa qayb ka ah muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii la sumeeyey sirdoon horey ruushka ugu shaqayn jiray iyo gabadhiisa oo ku nool dalka ingiriiska britain ayaa ku eedeysay ruushka inuu sumeeyey sargaalkaasi laakiin dalka ruushka ayaa arrintaasi gaashaanka u duruuray
mas-uuliyiinta waqooyiga iyo kuuriyada iyo koonfurta kuuriya ah ayaa khamiistan waxa ay shan wadahadallo loogu diyaargaroobayo kulan dhici doona dabayaaqada bishan oo ku saabsan dadaal caalami ah oo xal loogu raadinayo xiisadda ku saabsan barnaamijka nucleerka ee pyongyang kulanka ay madaxda heerka shaqo ku yeesheen deegaanka ku yaala xuduudda ee banmunjom ayay ujeedadiisu ahayd inay kaga wada hadlaan arrimaha ammaanka qadiyadda iyo mawduucyada ku saabsan wararka warbaahinta ee kulanka la qorsheeyey inuu dhaco bishan abriil keeda ee u dhexeeya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed mong jey aqalka madaxtooyada ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaana blue house ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen in aan shaaca laga qaadin waxyaabaha ku jira wadahadalka ilaa heshiis kama dambaysa la gaaro
maxkamadda sare ee dalka baraaziil ayaa maanta cod ku diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee dalkaasi louis incasio lula da silva codsigaasi oo ahaa inaan la xirin kadib markii lagu eedeeyey inuu musuq maasuq ku lug lahaa go-aankan oo ay gaareen shan ka mid a lixda xubnood ayaa ku adkeeyey xaaladda louis da silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sannadkan ee dalka baraaziil oo ah kan ugu ballaaran dalalka koonfurta ameerika gaari la rumaysan yahay inuu la socday lula da silva ayaa galay dhismo gaar loo leeyahay iyadoo taageerayaashiisa oo bannaanka dhismaha ku sugnaana ay ballan qaadeen inay la dagaalgeli doonaan hogaamiyahooda louis incasio lula da silva iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedaha musuq maasuqa ay dabada ka riixayso siyaasad guuldaradan da silva ee inuu ka baaqdo xarigga laba iyo toban sana ah ayaa suurtagal ka dhigaysa inuu xabsiga galo wakhti dhow
galab wanaagsan mar kale wararkan iyo warbixinadanah dhegaystayaal waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii ay seegto iyo inta jecelna mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somaly com saraakiisha milatariga maraykanka iyo khubarada wax falanqaysa ayaa ka digaya in aan lagu degdegin in ciidamada maraykanka ay kasoo baxaan dalka syriya arintaasoo uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump horaantii toddobaadkan wariyaha v o eda zalatika hoog ayaa warbixintan inoo soo dirtay nuur xasan nuur ayaa inoo soo koobaya inkastoo ciidamadu uu taageero maraykanka ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu horay gacanta uga hayay ururka isis ayaa haddana turkigu waxa uu waqooyiga suuriya ka wadaa weerar uu meesha kaga saarayo maleeshiyada kurdiyiinta ee hormuudka ka ahaa dagaalka ka dhanka ah isis ankara waxay sheegaysaa in maleeshiyada kurdiyiinta suuriya iyo ciraaq ay xiriir la leeyihiin kooxda b k k oo uu turkiga u aqoonsan yahay argagixiso aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay arbacadii shalay in meelaha ay ku yar tahay halista ururka isis ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada deegaanka inkastoo aanan waqti cayiman loo qaban hadda waxaa jooga suuriya ciidamo gaaraya ilaa iyo laba kun oo askari oo maraykan ah badankoodna waxay ka howlgalaan magaalada ku taalla waqooyiga suuriya ee manbij magaaladaas ayaa waxaa isis ka qabsaday ciidamo uu maraykanku taageeray kuwaas oo u badan maleeshiya kurdiyiin ah khudbad uu dhowaan jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump ayuu ku sheegay in la joogo wakhtigii askarta maraykanka ay soo guryo noqon lahaayeen laakiin arrintaasi ayaa waxaa mid wakhtigeeda aanan la joogin ku tilmaamay taliyayaasha ciidamada maraykanka iyo xulafadooda carabta iyo kurdiyiinta maxamed abucadil waxa uu ka tirsan yahay golaha militariga carabta ee membij
aaggeenna waanu ku xoraynay daacish xulafo iyo saaxiibo ayaanu ku nahay dhammaana deegaanada aan xoraynay waxaa jira warbixinno ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga maraykanka kuwaasoo lagu sheegay in askarta maraykanka ay halkan membija nala joogi doonaan ciidamo ka tirsan militariga maraykanka ayaa dhowaan saldhig ka samaystay dusha sare ee buur ku taalla magaalada membij gaar ahaan meel u dhow aagga ay ciidamada turkiga joogaan cali membij waa taliyo ka tirsan maleeshiyaadka carabta ee ka dagaalama magaalada membij
markii hore waxay ahayd keliya roondo waxa ay maraysaa in la sugo ammaanka eeriyada si loo xoojiyo inaan mar kale weerar nooga iman militariga turkiga aqalka cad ayaa arbacadii mar kale ku celiyey in suuriya laga soo saarayo ciidanka ka jooga maraykanka laakiin afhayeenka madaxweyne trump sarah hakabi sanders ayaa sheegaysa inaanan weli la cayimin wakhtiga lasoo saari doono ciidanka maraykanka
waxa ay tidhi waxa aan diiradda saaraynaa inaan hawsha ku wareejino xoogaga maxalliga islamarkaana ay qabsadaan hawshooda si ay u xaqiijiyaan in daacish aanay mar kale u soo muuqan sidoo kalena ay hore usii anba qaadaan horumarka ay siiriya ka sameeyeen ciidanka iyagu dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in kooxda daacish aysan weli ka tegin suuriya inkastoo ay lumiyeen magaalooyin badan oo ay xakumi jireen ciidamada cusub ayaa hadda doonaya inay maamulaan oo ay sugaan ammaanka meelaha laga xoreeyay daacish taageerada uu maraykanka taageeray maleeshiyaadka kurdiga ah ee dalalka ciraaq iyo suuriya kula dagaalamay daacish ayaa sababay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay turkiga iyo maraykanka oo ah xulufo ka wada tirsan isbahaysiga neto aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bakhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii waryaha v o eda zalatika hoog ay noo soo dirtay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa inoola diyaara xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodda gaaban wararka ka imanaya bariga dhexe waayadan dambe ayaa waxa ay sheegayaan in isu soo dhowaansha uu jiro oo ay isku soo dhowaanayaan dowladda israa'iil iyo qaar ka mida waddamada carabta oo iyagu markii hore aan wax xidhiidha la lahayn dowladda israa'iil sidoo kale waxaa is soo taraya baaqa ku aadan in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta haddaba ma tahay wakhtigani iminka wakhtigii ku habboonaa ee la bilaabi lahaa wadahadallada u dhexeeya falastiin iyo israa'iil waxaa dooddaasi inagala qayb qaadanaya cabdirasaaq sulaymaan cabdulleh oo ku sugan magaalada qaahira kana faallado arrimaha dunida islaamka iyo dunida carabta sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada seattle nagala qayb qaadanaya injineer maxamed cabdulaahi xasan oo loo yaqaano sanweyne oo isaguna ka faallado arrimaha dunida islaamka waxaana hadalka ku horeynaya cabdirasaaq sulaymaan cabdulle wadahadallada waxaa qabtaa marka hore dad dhexa oo labadan qolo u dhexa si fiicanna u garqaadi yaqaano oo dee dad dalal dhex oo dunida magaranaysa dhexdhexaada u aragto oo aan la kala safnayn labadooda dunida carabta maanta waynu ognahay waxaa hogaamiya xulafada sacuudiga iyo imaaraadka oo oo la xulafa maraykanka oo ayagu si toosa oo aan gabasho lahayn u taageersan israael iyo maraykanka oo doonaya inay isra in israael ay noqoto state madax banaan okay israael state madax banaan hadday noqonayso waxa weeye dhulkeeda qaadanaysaa weye dooda taagan waxa weeye israael hadday state madax banaan noqonaysa iyo dhulkeeda qaadanaysaa dalalka carabtu hadday de israael iyagu dhul hayaan iyagu ha siiyaan laakiin dhul falastiin ay leedahay iyo dadkaa masaakiinta la dulmiyey ee intaasoo jeer la xasuuqay ee intaasoo jeer la laayay ma aha inay siiyaan dhulkooda oo ay yidhahdaan wadahadal baanu idin qabanaynaa wadahadalkaasna ay yidhahdaan israa'iil baan dhul igu doonaa waa tahay injineer maxamed waad maqlaysaa wuxuu leeyahay cabdirasaaq israa'iil ma aha in dhul la siiyo marka bal adiga say kula tahay cabdirasaaq waa salaamaya adigana waa ku salaamaya khiyaarta hawada naga dheysanta aad baan u salaamayaa iyo ma aha su-aashu hadda ma taagan dhul ma la siinayo iyo lama siin doono dadkaan dad dhulka kuwa kun sano ka hor kuwadan meeshay ahaayeen qaabo badan ba ha ahaadaan mar labaad waxaa la nineteen forty eight baa state of israel la sameeyey hadda xalku marka yaa guuraya yaasan guurayn maaha reality is on the ground dhabta xaqiiqada ah dhulkay taallaa israael waa waddan xog badan carabtana hadda wadamada ugu xog badan middle state baa lagu tiriyaa doodu marka doodo ayaa ka jiray qarbiga ama meelo badanba dunida ka jiray oo ahaa since nineteen sixty seven socday oo ahaa two state solution laba state oo isgarab yaalla oo midna uu israa'iil yahay midna uu falastiin yahay xalku qaabka inuu ahaado tiina waayahan dambe dib dhaca muddo laakiin xaqu amaba reality hadda ma aha in la dhaho israa'iilna jiri mayso falastiinna jiri mayso inay labaduba jiraan laba waddo isku garab dhegan ay noqdaan wadahadalkiina la furo bay ku qurxantaad moodaa xaqiiqada meesha taalan qaabkaas ayay tahay laakiin hadda cid guuraysa cid noqonaysa toona inay adagtaad moodaa dunida xaaladda ka tagan awgeed cabdirasaaq waad maqlaysaa dooda injineer maxamed sanweyne uu ku sheegayo in loo baahan yahay in israa'iil deegaan la siiyo oo ay soo degto maxay kula tahay adiga walaal aniga waxay la tahay israa'iil in deegaan la siiyaa ma xuma laakiin deegaanka la siinaya yuu noqonaya iyo yuu deegaankiisa noqonaya waad ogtahay meesha waxaa yaalla dhul ay isku haystaan labadan dhinac oo ay xaq u leedahay dalka dadka falastiiniinta ay xaq u leeyihiin waktigaa heshiiska lix iyo toddobaatan iyo lixdan iyo toddoba jira laga ee dadkan laga dulmiyey oo laga qaaday dhulkoodii maantana la rabo in dhulkoodii israael si bareera loo siiyo maraykanku two state solution ayuu in badan aaminsanaa iyo dunidu dunida carabta iyagoo markaa u arkaya xalka maanta xalka waktigaa markaa yaalla duniduna ay la qaadatay haddana maanta in la yidhaahdo oo caadi dalka maraykanku iyo dunida carabta ay dacalka israael ula safato oo dalka kan falastiin dalahaanshiyihiisi isaga aan laga talin oo dhinaca qura dalahaanshihiisa laga taliya anigu waxaan arkaa arrin aan ila qumanayn waayo oo labada dhinacba xuquuq bay leeyihiin labadooda xuquuqood hala kale ma aha in si saxa oo oo waxaan leeyahay si yacni indhaha la isaga tuurayo inta la ado heshiis baa la gelaya wadahadal baa laydin qabanaya isra israael lasi la siinayo dhul dhulkaasoo ay leeyihiin dadka falastiiniyiintu marka anigu waxaa totalis waan kasoo horjeedaa wadahadalka waqti xaadirkan maraykanka oo dhinaca oo sheegay xataa safaaradiisa inuu jerusalem ka furayo in la yidhaahdo wuxuu yidhi inla in heshiiskan uu ka qayb qaato ama uu isagu soo
israel hadda waddan xoog badan oo dhaqaalo leh oo meeshii degan toddobaatan sano hadda ku dhawaadana degan waaye marka laga soo bilaa nineteen forty eight marka nineteen sixty eight laga soo bilaabo wadahadalkii systemkii la sidii beri dagaalka laga soo bilaabo konton sanaa laga joogo konton ku sanaa qiyaasay haddaan khaldanayn waxa maanta taagan dhul iyo hadduusan ka hadlaynin dibajidintan israa'iiliyiinta waa gooni laakiin waxa maanta taagan oo yaallaa waxay yihiin in xaqiiqada meesha taalla dadkii la wada hadashiyey wadahadalkii dib loo furo maraykanku meel buu la saftay laakiin weligeeda systemkaasi waa jiray because dhaqaalo badan buu ku bixiya lakiin xaqiiqada taagan ba waxay tahay laba kun oo sano xataa haddii dib loo noqdo dadka yuhuudda ah dhulkan iyo falastiinta way wada deganaa ha loo kala banaado ha loo kala banaa badnaado marka in xalkii dib loogu noqdo wadahadalkii la furo maanta waxaad kaloo maqlaysan iyo shalay labadaba boqor sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo dhahaya jiritaanka israael waa wax muqadasa waajib bayna leedahay marka dhabayshu meel bay u socotaa miisaankuna meel buu dheelinayaa in marka lixdan sano seem khalad lagu celceliyo oo la dhaho wax israel ah ma aqoonsin oo doodaa lagu soo celceliyo inaysan wax badan dhalayn baan moodaa dadkii falastiinta dhib badan oo kusii socaan madaa marka inay intaxalka qaataan israel ahaan u aqoonsadaan ayaguna intooda yarta ay maabsadaan halkaa xal baa ka imaan kara dad baa aaminsan in badan oo aqoonyahanin qurbaha ku nool weliba reer galbeed ah in hal solution hal xal la helo oo hal wadan laga wada dhigo codkooga la siiyo sidii ka dhacday south africa oo kale one state solution laga dhigo doodaha marka yeela dunida waxaa weye in laba state laga wada dhigo oo solution oo laba xal ah iyo in hal state laga dhigo laakiin cidi ha guurto ha ka guurto meeshaan oo ha iska noqoto dooda hadda dhammaaday ayay yihiin wax jiran ay yihiin uma malaynayo waata sidaad u aragtaa cabdirasaaq adigu walaalkii maxamed doodisa waxaan u arkaa horta sacuudi in maxamed bin salmaan uu dhinac la safto wax la yaaba maaha weligiiba dee boqortooyadan carabta iyo maraykanka iyo waxaanba dhinacunbay ayuunbay wax ka eegi jiro itmin macna kama ma samaynayso maxamed bin salmaan baa hadalkaa yidhi in dad dhan xabooda lagu dugsiyo waxaa weeye dadkan in badan bay sida uu sheegay walaalkii in badan bay isberber yaaleen intaa badan ay isberber yaaleenba way wada noolaayeen oo intaasoo jeer baa xasuuq weliba loogu geystay dadka falastiiniinta meesha dhibaato wixii dhibtaasoo dhan iyo xasuuqyadaas faraha badan lee soo dhacay oo dhan loogu geysanayay maanta in si yar loo yidhaahdo cid cid baa iska haldal noqonaysa iyagana intiina yar aaminsanaada waxaa weeye wax yacni aan caqliga gelin waxba laga yaabaa inay dhibaato kaloo horle hadda abuurto iyo dagaallo cusub waayo waad og tahay oo intaasoo jeer bay kusoo dagaalameen dadkan falastiiniyiintuna meesha waxay u aaminsaneen iyagu inay lahaayeen oo ayna tahay inay lahaayeen masaajidkii barakaysnaabaa ku yaala oo dunida islaamka oo dhan u ah xudun waxa weeye marka two state solutionku xataa hadii la labadan ha laga dhigo hala aqoonsanaado waxa weeye in sidii hore ee waagaa loo loo sameeyey labada loogu kala dhigo oo ay da ay noqdo magaalada jerusalem ay labadaa dhaca lagu kala degnaadaan iyaga labadaba saasna loo kala aqoonsay laakiin ma aha cid baa jerusalem qaadanaysa ama dalka dhulka intii kale faraha badneed qaadanaysa intii kalena dadka dadkii kalena waxa weeye dal yeelan maya dhulka qaadan maya adduunka taa kale isku daa dhulka waxa weeye waxaynu u baahan nahay xal labada dhinacba qanciya maaha xal dhinac keliya qanciya xal dhinac keliya qanciya haddii la doonayo ma soconayso waayo la isku dilaya dhibtumeentooda kasii badnaanay
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil dooddii gaabneed oo ay nagala qayb qaadanayeen cabdirasaaq sulaymaan cabdulle oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar iyo injineer maxamed cabdulaahi xasan oo loo yaqaano sanweyne oo ku sugan magaalada siyatl ee gobolka washington ee dalkan maraykanka tanii kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatanna waa ibraahim xasan daandurey oo inoo hayo xubintii dhakhtarka weydii
kusoo dhowaada qaybtan barnaamijkana weydiga dhakhtarka uu marti ugu yahay dr cabdi faarax taano oo ku takhasustay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho xanuunka macaanka ama sokorta ayaa waxa uu ka mid yahay xanuunnada halista ah oo dad badan oo dunida ku nool ay ka cabanayaan haddaba xanuunkaasi ayaa dhakhtarka guud ahaan waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka uu qofka u geysan karayo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegaystayaasheenna oo qaarkood la soo xiriiray barnaamijka sokortu waxay ka mid tahay cudurada halista ah run ahaantiina dadkaygu aada ugu nugul yihiin sababtuna waxaa weeyaan waxaysan haysan wacyigelin ku filan iyo dhibaatada ay u keento waxaad maqlaysaa qof soomaaliya oo sokor qaba oo ku dhahaya wallaahi sokor baa dhowr sano kahor laygu sheegay ama toban sano kahora laygu sheegay kininaha farmasiyayaasha ka qaadqaataa wax macno ah oo ay ugu filan tahay ma jirto yani laakiin sokortu waa halis maalinka dambe wuxuu ku imaanaya kiiyo lugtii lug laga goynaya ama indhabeelay ama wadnihii laga hayo ama keliyihii fariisteen waxyaabahaasoo dhanna waxaa keena sokortaa keeni karta marka waxay ka mid tahay xididada yar halbolayaasha yaryar ee dhiigga ayay dhibaato u keentaa kabacdina neerbayaasha ayay hallaysaa kabacdina waxaa waye jirkeenna oo dhan bay waa xanuun koronika weye waa jirkeenna oo dhan bay dhibaato u geysan kartaa magacayga cabsilaan aadan cabdi oo jooga muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa dadka qaba xanuunada wadnaha iyo sanbada ku dhaca suuxdinta dhibaato ma u geysanaysaa haddii u geysanaysana intee bay leegtaa
maasha allah ha dadka wadnaha ka jiran ama samabada ka jiran ama keliyaha ka jiran suuxdinta waa dabcan uma fiicna laakiin waa la samayn karaa qofku aqoon inuu leeyahay muhiima daawooyinku kala dooranaya muhiima daawooyin wadnaha u fiican baa jira qofka wadnaha ka xanuunsan daawooyin qofka samabada ka xanuunsan u fiican baa jira daawooyin waxaa jira qofka keliya yani dhammaan dhinacyada kala duwan baa laga eegaya qofka intaadan suuxin that's why oo sababta loo yiraahdo in dhakhtarka suuxyahay uu mar hore arko bukaanka maalin ka hor laba maalmood ka hor usbuuc ka hor inuu arkaay muhiim ay u tahay weeye si uu u ogaado bukaankan jirooyinka uu qabo markaa kabacdina dawada ku habboon uu sameeyo ugu dambaysta doctor cabdi taano ayaa waxa uu talooyinku siinayaa bukaanada gaar ahaana kuwa keliyaha ka xanuunsanaya bukaanada kaliyan ka xanuunsanaya waxaan leeyahay ilaahay caafiya marka koowaad marka labaad waxaan kula talin lahaa inay dhakhtar aqoon leh iyo isbitaal oo aqoon u leh ay tagaan kana faa'iidaystaan qalabka cusub oo wadanka yaala sida mashiinka aan sheegayno dhagaxaanta burburinaya haddii dhagax laga helo haddii aad sokor qabtid sokortaada inaad ku dadaashid oo dhakhtar hoos loo dhigo sokortaada normal laga dhigo oo la daaweeyo haddii aad maxaan ku idhaha u baahato dialis u baahatid oo keliya ku fariistaan inaad tagtid isbitaalada dialisiga leh oo keliyaha lagaa nadiifiyo cuntooyinka aad bay muhiim yihiin cuntooyin isbishalaha jira oo loo cuno qofka keliyaha ka xanuunsan noocay tahay laakiin waxay ku xiran tahay keliyaha xanuunka aad ka qabtid nooca uu yahay marka daawooyinka khatarta ah oo keliyaha waxyeela inay dadku ka cararaan daawooyinka farmasiyaasha inta layska tago layska guranhayo in la iska daayo oo dadka yacni dawo kastaaba waxay leedahay faa'iido iyo khasaaro faa'iidadeedu haddii inta badanna wax khasaaradeedu waa kugu dhacaysaa haddii aadan aqoon u lahayn ama sidii loogu talagala aan loo qaadan ama cudurka loogu talagala aan loo qaadan marka taasna waxaan kula talin lahaa inay kelyahooda ilaaliyaan beerkooda ilaaliyaan waxyaabahaas oo dhan waxaa weeye dawada inta badan waxay martaa ama keliyahay martaa ama beerka lagu shiidaa haddii aad marka maalin kasta iska cantoobsato daawooyin oo tiraadid baalka ama dhakhtarka u haysatid dhibaatay leedahay marka dhakhtarku ku dhowo aqoonta ula u tag haddii ilaahay yidhaahdo wuxuu kugula taliyana qaado intaas haynoo joogto qaybtan barnaamijkana weydiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor cabdi faarax taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo nala socodsiinayey soona diyaariyey xubinta dhakhtarka weydii haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoola diyaara maxamuud mascade
horyaalka qaaradda yurub ee kooxaha champions liiga loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale kooxuhu dib isugu soo noqdeen waxaana kooxda kubadda cagta ee barcelona ee gurigeeda camnu stadium ku soo dhowaysay lugta hore ee horyaalkaasi kooxda rooma ee waddanka talyaaniga qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay hal iyo bar ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda rooma ee rugcadaaga ah danyela de rosi ayaa gool otoreetaha iska dhaliyey waxaana qaybtii dambe markii laysugu soo noqday aad moodaysay culayska ay kooxda barcelona saartay rooma inay haddana keenayso inay kooxdu difaaceedu ay goolal otoreetaha iska dhaliyaan ciyaaryahan monoles ayaa isna gool kale oo tareetaha iska dhaliyey markaa kadibna kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la soo baxday dardartii hore ka daran ciyaaryahan bikey ayaa goolka saddexaad ee kooxda saxiixay inkastoo ciyaaryahan aiden zeko u ciyaara kooxda kubadda cagta ee roma uu rajo geliyey kooxdiisa haddana waxaa rajadaasi ceel ku riday luis suwarez oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ka dhigay kulanka afar gool iyo hal oo guushu ay kooxda barcelona ku raacday labadan kooxood ayaa toddobaadka soo socda bartimihiisa mar kale dib isugu soo noqon doona garoonka olombic stadium ee magaalada roma halkaasi oo barcelona booqan doonto hase ahaatee kulankii la yaabku waxa uu ka dhacay gegida anfield ee magaalada liverpool waxaana soo booqatay kooxda manchester city oo masaafo sidaan uga fogeyn ka timid oo soddon mayl oo keliya ah u jirtaa halka ay kooxda barcelo halka ay kooxda liverpool degan tahay waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city intaanay garoonka soo gelin ka hor baskoodii weeraray taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool iyagoo qaarkood waxyaabihii ay ku tuureen ay dhaawac baska gaarsiiyeen hase ahaatee arrintaasi waxaa ka sii darnayd markii garoonka la soo galay sida loogu durdiriyey kooxda kubadda cagta ee manchester city qaybtii hore ee ciyaartu soddon daqiiqo markay socotay kooxda liverpool waxay lahayd saddex gool halka manchesterna aanay waxba dhalin qaybtii dambe ciyaarta markii laisugu soo noqdayna wax kale way la imaan weysay kooxdu inkastoo ay wacdara la soo gashay qaybtii dambe guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city ma ahan markii ugu horraysay oo guriga anfield ee liverpool lagu dharbaaxo horyaalka dalka ingiriiska ayay ahayd markii kooxda kubadda cagta ee liverpool ay kaga soo badisay afar gool iyo saddex walow ciyaartaasu qaybteedii hore ay goolal fara badan kooxda baar liverpool ay dhalisay kulankan la soo noqonaya ama kulanka lugta labaad ee ka dhacaya guriga manchester city ayaa dadku haatan isweydiinayaan awoodda ay manchester city u yeelan karto in ay saddex gool ka soo noqoto ooy afar gool la timaado taasi oo dabcan ay adag tahay hase ahaatee dalka ingiriiska haddii ay jirto koox ka soo noqon karta saddex gool waxaa la leeyahay waa kooxda kubadda cagta ee manchester city walow marka laga hadlayo koobka kubadda cagta ee kooxaha ee qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano taariikh ahaan marka la eego labadan kooxood shaqo iskuma lahan liverpool koobkaasi sannado badan ayay ku guulaysanaysay mar kasta oo ciyaarihiisa semifinalka amaba kuwartifinalka ay timaadana waxaa badanaa loo saadaaliyaa in ay warwar iyo walaac fara badan taariikhdeedu ku abuurto kooxaha ka soo horjeeda waana sababtaasi sababta dad fara badan oo taageerayaal iyo kuwa ciyaaraha ka foolaadaahiba ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto kooxda manchester city inay liverpool ka badiso kulanka lagu ciyaarayo garoonka itixaad stadium toddobaadka dambe kulamada kale qaaradda yurub koobka la yidhaahdo uroba league ayaa isna caawa fowda waxaa isdaraya kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo c s k moscow sidoo kale real atletico madrid ayaa la ciyaari doonta sportis lisbon halka laziyo ay soo dhoweynayso kooxda zelsburg sidoo kale kulanka ugu dambeeya waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee lebsig iyo olombika makze waxaana kulamadaasi ay lugtooda koowaad dhacaysaa caawa iyadoo lugta labaadna toddobaadka dambe iyana la isugu soo noqon doono dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mascadee halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waa kaalintii heesaha ee kusoo dhowaaday
midabkeeda dhiinka iyo codka fanaanka axmed cali cigaal waxa ay gebagaba u yihiin guud ahaan barnaamijka galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno caawa saacad markay tahay toddobada intii ka horraysa anigii jaamac bulle waxaan idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo